galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab salaastaha taariikhduna ay tahay toddobiyo tobanka bisha mey ee sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e na waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo markii ugu horraysay la kulmay madaxda maamul goboleedyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaara villa soomaaliya barqanimadii maanta ayuu kulan kula qaatay aqalka madaxtooyada madaxweynaha dhowaan xilka uu kaga adkaaday moxamed cabdulaahi farmaajo oo aan weli xilka wareejin
waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan waxyaabaha doorashadii axaddii ay kaga duwan tahay amaba ay kaga duwanayd kuwa kale la midka ah ee doorashooyinkii hore uga dhacay soomaaliya
waxay ahayd doorasho runtii barbardhac ah musharaxiintu runtii doorashadu aad ayay u kululeen musharaxiintu waa iska agdhowaayeen way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxaa ah musharaxa ku fadhiya in ugu sarreeyo laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sarreeyo uusan codka ugu horumarin
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida militariga dalka ukrain ayaa salaasadan maanta sheegay in ay ka howlgaleen inay soo daadgureeyaan dagaalyahanadii ku sii harsanaa warshadda xadiidka ama birta samaysa ee astofal ee magaalada maribol iyadoo muddo saddex bilood ah uu ruushku bam la dhacayay islamarkaana ay halkaasi ka dhigtay meel burbursan kadib markii ay hore u ahayd deked lagu soo hirto amaba aada loo eegan jiray mas-uuliyiinta ukrain ayaa sheegay in in ka badan laba boqol iyo lixdan dagaalyahan ay halkaasi kasoo daadgureeyeen isniintii shalay iyadoo saddex iyo konton ka mida dagaalyahana iyaguna si daran u dhaawacan loo qaaday cusbitaalka novosak kaasoo ku yaala beriga maribol wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ukrain anna mailer ayaa sheegtay in novosak ay ku jirto gacanta ciidamada ruushka iyo weliba gooni goosadka ay ruushku taageeraan isku dhacyo ayaa ka bilaabmay magaalada caasimadda waa dalka liibiya maanta markii baarlamaanku ay doorteen ra-iisul wasaare fadxii bashaga ayaa isku dayey inuu awoodda kala wareego xukuumaddii maamulkii ay ka soo horjeeday ee diidanaa inay awoodda wareejiyaan bashaga ayaa galay magaalada tribol iyo habeennimadii kadib muddo laba bilood ah oo ay qoorta isula jireen maamulada iska soo horjeeda ee dalkaasi liibiya balse waxa uu ka baxay saacada kadib markii dagaalku soo gaadhay magaalada caasimadda waa siday xafiiskiisu ay sheegeen dhawaaqa hubka culus iyo weliba qoryaha darandooriga u dhaca ayaa laga maqlay magaalada caasimadda subaxnimadii maanta iyadoo dugsiyadii la baajiyey sidoo kalena isu socodkii iyo weliba gaadiidkii mashquulka aadka u daran laga dareemi jirayna ay yaraadeen maamulka madaxweyne jo biden ayaa dabcinaya qaar ka mid a xayaraadaha dhinaca diblomaasiyadda iyo socdaalka ee saarnaa kuuba kuwaasoo uu ku soo rogaya amaba hore u saaray ee madaxweynihii isaga ka horreeya dalkan maraykanka donald trump wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa shaacisay isniintii inay qaadayso xaddiga kunka dollar ah ee saddexdii biloodba ay dadka reer kuuba ay u diri karaan qoysaskooga ku sii nool jasiiraddaasi kuuba iyadoo sidoo kalena ay ogolaan doonaan xawiilaadaha loo sameeyo dadka aan qoyska ka mid ahayn si loo taageero hal abuurka madaxa bannaan maamulka ayaa sida oo kale dib u habeynaya barnaamijka jidka u xaadhaya in dadka reer kuuba ay dib ula midoobaan xubnaha qoyskooda ka tirsan ee ku sugan maraykanka iyadoo hadafkuna uu yahay in la bixiyo labaatan kun oo dalkugal ah oo nooca soogolootiga ah sanadkiiba wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo ay sheegtay in ay kordhin doonto hanaanka socodsiinta dalkugalka iyo weliba adeega qunsuliyadda kuuba gudaheeda ku taalla dhegaystayaal warkiina waa naga intaas galab wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waxaan ku bilownay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ku soo dhoweeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynaha cusub ayaa weli wada kulamada wadatashiga ah uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho hadda kula kulmaya qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maantii shala kulan gaara la qaatay taliyayaasha ciidamada xoogga dalka iyo midka booliska janaalka hogaamiya ciidanka booliska soomaaliya jenaraal khijaar iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raag ayuu kala hadlay xaaladda amni ee dalka guud ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble siyaasiyiin iyo qaar ka mid a musharaxiintii tartanka uu dhowaan kaga adkaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaara filla soomaaliya barqanimadii maanta ayuu kulankula qaatay aqalka madaxtooyada madaxweynaha dhowaan xilka uu kaga adkaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan weli xilka wareejin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne farmaajo ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka waxaana si gaar iskaga xog wareysteen xaaladda siyaasadeed midda amni iyo xilkala wareejinta dhowaan la filayo in madaxweyne xasan uu filla soomaaliya kula wareego madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan kusoo baxay doorasho ka dhacday muqdisho ayaa hadda wada qaabilaada qeybaha kala duwan ee bulshada wuxuuna inta badan xog waraysi la yeelanayaa dadka kumada uu la qaatay maanta wuxuu gaaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud xarunta xalana halkaas uu kulamuu kula leeyahay qaar ka mid a diblomaasiyiinta halkaa fadhigoodu yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ahaa xubnihii firfircoonaa ee midowga musharaxiinta kuwaasoo hardan xoogan ugu jiray qabsamidda doorashada iyo in meesha laga saaro madaxweyne farmaajo xilligaasi talada dalka hayay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waagaag dhegaystayaal cabdiqaadir aad buu mahadsan yahay weli waxaynu ku guda jirnaa wararka soomaaliya sidii idaacadeedii aad ku maqasheen saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne jo biden uu fasaxay in ciidamo ka tirsan maraykanka dib loogu celiyo soomaaliya si ay u fuliyaan howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab tallaabadan ayaa soo idleynaysa go-aankii hore ciidanka maraykanka soomaaliya ugaga soo saaray madaxweynihii xilka ugu horreeyay donald trump warbixintan ay noo diyaariyeen jeff seldon iyo anita bowel waxay noo soo koobayeen nuur xasan nuur bukhaari
sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in isniintii shalay uu madaxweyne biden fasaxay in soomaaliya dib loogu celiyo ciidan tiradiisu ay ka yar tahay shan boqol oo askari oo ka mid ah kuwa maraykanka si dib loogu unko joogitaanka ciidamada tirada yar ee maraykanka ee soomaaliya amarkan cusub ayaa burinaya go-aankii uu bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo labaatankii uu maamulkii madaxweyne trump soomaaliya uga soo saaray ciidankii maraykanka ciidamadaas oo gaaraya toddoba boqol oo askari ayaa ciidanka soomaaliya ka caawinayay dhinacyada tababarka iyo la dagaalanka argagixisada kadib ka bixistii soomaaliya ee labada kun iyo labaatankii ciidankaasi ayaa shaqadoodu noqotay inay soomaaliya u duulaan marka loo baahdo kadibna ay dib ugu laabtaan saldhigooda jabuuti hase yeeshee hase yeeshee howlgalkaasi iska dabanoqodka ah ayaa keenay walaac dhinaca amniga ah maamulka biden ayaa sidoo kale arrintaasi ku tilmaamay mid halis ah sarkaal ka tirsan aqalka cad oo magaciisa ka gaabsaday ayaa wariyaashu u sheegay in wixii ka dambeeyey ka bixistii ciidanka maraykanka ee soomaaliya ay al-shabaab sii xoogaysatay wuxuu sheegay in al-shabaab ay sii xoojisay mugga weeraradeeda oo ay ku jiraan kuwo ka dhan ah shaqaalaha maraykanka waxaan ka walaacsannahay suurtagalnimada in al-shabaab ay furimaha dagaalka iyo jihadeeda dhaqaale ay abuurto meelo badan oo ay kooxdu ku qorshayso ugu dambaynna ay ku fuliso weeraro dibadda ah ayuu yidhi sarkaalkan dhinaca kale sarkaal la taliyo sare u ah madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa sheegay in maamulka cusub ee soomaaliya uu soo dhoweynayo go-aanka uu qaatay madaxweynaha maraykanka jo biden kaas oo uu dib ugu soo dirayo ciidanka si ay u tababaraan ciidamada soomaaliya islamarkaana ay uga qayb qaataan la dagaalanka al-shabaab sarkaalkaas oo codsaday inaanan la magac dhabin sababtoo ah weli si rasmi ah looma shaacin xilkiisa ayaa v o eeda u sheegay in go-aanka ciidanka maraykanka looga saaray soomaaliya markii hore uu ahaa go-aan qalad ah oo lagu degdegay islamarkaana aanan laga fikirin cawaaqibka ka dhalan kara waxa uu sheegay in go-aankaasi uu carqaladeeyay howlihii ka hortagga argagixisada wuxuu kaloo sheegay in go-aankaasi la saxo oo lala bilaabo madaxweynaha cusub inuu yahay go-aanka saxda ah islamarkaana yimid wakhtigii saxda ahaa wuxuu sheegay sarkaalkan in bixitaanka ciidamada maraykanka oo tababar siin jiray ciidamada danab ay carqaladaysay howlgalkii danab iyo taliskoodaba sarkaalkan ayaa tilmaamay in dowladda cusub ee soomaaliya ay soo dhoweynayso in dib loo bilaabo duqaymaha ka dhanka ah al-shabaab iyo in la beegsado saraakiisha sare ee al-shabaab si la mid ah sidii loo beegsan jiray xilligii ay talada hayeen madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne barack obama saraakiisha militariga iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee maraykanka ayaa muddo dheerba ku celcelinayay in al-shabaab ay yihiin kooxda ugu dhaqaalaha iyo halista badan kooxaha argagixisada ee ka tirsan al-qaacida xogtii ugu dambeysay ee dhinaca sirdoonka ayaa muujisay in kooxda al-shabaab ay xoogaysatay tan iyo markii uu maraykanka kala baxay ciidankii ka joogay soomaaliya mukhaabaraadka maraykanka ayaa qiyaas uu sameeyey sanadkii labada kun iyo labaatankii ku sheegay in dagaalyahanada al-shabaab ee jooga soomaaliya ay yihiin cadad u dhexeeya shan ilaa iyo toban kun hase ahaatee warbixin cusub oo dhanka sirdoonka ah oo ay iska kaashadeen dalal badan islamarkaana horraantii sanadkan loo diray qaramada midoobey ayaa muujisay in tirada xoogaga shabaab ay kor ugu kacday toddobo ilaa iyo laba iyo toban kun oo dagaalyahan
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa waryahayaga nuur bukhaari oo inoo soo koobayey warbixin ay si wada jira u diyaariyeen jeff seldom iyo weliba anita bawl haddaba muhiimad intee leeg ayay ciidamada soomaaliya iyo weliba la dagaalanka argagixisada u leedahay tallaabadan ay dowladda maraykanku dib ugu soo celinayso ciidankeeda arrintan ayay v o a ka waraysatay gaashaallo sare ee axmed cabdulaahi sheekh oo hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab waxaana xaaruun macruuf ugu warramay khadka telefoonka
waa tallaabo aad u fiican waxa weeye waa go-aan oo farinteeda leh oo lagu soo beediyey wakhtiga saxda farintaas waxay ku socotaa madaxweyne cusub iyo ummadda soomaaliyeed inay maraykankana garab taagan yihiin dowladda iyo madaxweynaha cusub iyo dowladdiisa soo socotaba waana runtii waa loo baahnaa taageeradaas dib in la horgeliyo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inay howshii awal la waday in meeshaas laga sii wado waayo waayahan dambe nimankaas nabadiidka ah aad bay usoo laba kacayeen marka waxaan rajaynaynaa inay howshaas oo la dagaalankeeda la dardargeliyo maxay tari doontaa wax weyn bay tari doontaa hadda tusaale oo kale dhowaan waxa waxa ay soo weerareen burundigii ceelbaraf meesha degnaayeen ciidamada atmis waxaa suuq weyn bay meesha gaarsiiyeen marka dee waxa weye cabsidii awal ku jiri jirtay xoogaa yar maxaa moodaa inay waxa weye weerarkaas hataa way isticmaalaan gaadiidka waaweynka marka inay maraykanka soo noqdaan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda oo ciidamadii dowladda iyo ciidamada soomaaliyeed weliba commandoska inay taageeradooda dib bilaabaan ayna maaragtay u diyaargaroobaan nala u howlgalaan maaragtay dagaalkaas waa arrin aad u fiican ma ahan dagaalka keliya iyo diyaargarowgeeda ma ahan iyo howlgalada waxa weye xataa waxaweye la socodka dhaqdhaqaaqa iyo haddii wax la arko la dareemo inay xataa iyadoo ciidamo la dirin la adeegsado daronski ahayd oo duqoymihii dib loo howlgeliyo marka waxaan u malanaa si guud ahaan howlgalka bay dib bilaawayaan waana arrin fiican oo aad aan soo dhoweynayo
intay maqnaayeen ama howlgalladu yaraadeen maxaa dhib oo ka yimid waxaan umalana dee maqnaashahooda xataa waxay keliya go-aankan hadda ay la sugayaan waxaa weeye dee isfaham la-aana ka dhexaysay a laga dareemi karaa dowladdii marka farintana waxay muujinaysaa inay kusoo aadiyaan waktigan de madaxweyne cusub in diyaar u yihiin ayna la shaqayn doonaan marka waxaan u malanaa de waa go-aan farinteeda leh bal waxaad iyadana wax yar ka taabataa haddii maqnaanshaha ciidanku uu wax u dhimay tababarkii iyo dhismihii ciidanka danab wallahi haruun horto mar kasta waxaa weeye intay joogeen dee hool howl fiican ee wadeen ciidamada soomaaliyeed mar kasta howl qaran ay ku mashquulsan yihiin maraykan iyo maraykan la-aantoodaba dee tayada oo ciidankaas aad buu u sareeyaa laakiin tayadaas wuu sii kacayaa markii tobabarka iyo korjoogdeynta iyo taageerada ay joogto tahay marka inay soo noqdaan waxa weye waa waxa weye waa waa horumar fiican waa arrin lasoo dhoweynayo waxayna ku macnaha lagu soo aadiyday wakti loo baahan yahay in nimankan si fiican laiskaga difaaco oo loo diyaargaroobo in maaragtay dib loo howlgaladana loo bilaabo sidii maaragtay dalka laga xoreyn lahaa marka waa arrin aad u wanaagsan danabna iyo ciidamada kale ee taageerayaanba oo soomaaliya ku teedsan waa arrin aad iyo aad u fiican naftigooda su-aasha igu dambaysa maxay arrintan uga dhigan tahay madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa cusub ee xilka qabanaya
waxaan u malaynayaa de waxaan jeclahay inay inay aad arrin aad u wanaagsan tahay yani hadda ma ogaan karo madaxweyne cusub iyo iyo iyo iyo iyo tiinkiisa waxay laakiin hadda qiyaasteeda waxay tahay in aad loo soo dhaweynayo soomaliya dhan soo dhaweynayso dowladdii hadda firaaqinayso iyo dowladda hadda soo galaysaba arrin maaragta lasoo dhawo dhameynaya waa arrin qaran weeye waxaan waxaan ka hadlayno waa jiritaankay qaran keenaan taasna marna ma ahan in shaki la geliyo ama la siyaasadeeyo marka dee waa arrin oo u wanaagsan dalkeenan dee dadna waxay leeyihiin in maaragtay way fiican tahay in anaga aan ka bixi karno mar taageer lakiin taageerada hadday tahay tayeenta iyo arrin oo maaragtay kor kobcinta kobcinayso ciidankeenaan waa waa arrin lasoo dhaweynayo laakiin waa run oo marna waxaan rabnaa inaan ka baxno inaan anaga gacmaheena iyo lugaheena ku taagnaan karno xilligeeda hadda lama joogo oo caawinaadan waa lasoo dhaweynayaa laakiin inaan wixii taageero oo hadda maraykanka laga helayo inaan anaga haysan lahayn agabkaas qalabkaas iyo iyo technolojiyadaas aad bay wanaagsanaahayd laakiin waa gaarina insha allahu laakiin intaana la gaarin wixii caawinaadoo la heli karo dhankaas waa waa waa waa arrin aan aniga isleeyahay soo dhaweyn mudan oo oo arrin qaran weeye marka soomaaliya dal iyo dibadba inay soo dhaweynayaan aan filaya
waagaag dhegaystayaal wuxuu ahaa gaashaanla sare axmed cabdilaahi sheekh oo hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee soomaaliya waxaana khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo hayo haaruun macruuf
madaxweynaha tartankii ugu dambeeyey madaxtinimada looga guulaystay doorashadii dhacday maalintii axad ee maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee xilka haya ee tartama ee aan ku guulaysanin wareeggii ugu horreeyey saddexdii doorasho ee u dambaysay sidoo kale waxa uu helay codadkii ugu yaraa ee uu helo madaxweyne xilka haya wareegga koowaad ee doorashada tan iyo doorashooyinkii dhacay sannadkii labada kun iyo doorashadii ka dambaysay ee sannadkii labada kun iyo afarta oo ay wareegga hore ku hareen madaxweynayaashii xilligaasi talada hayay cali mahdi maxamed iyo cabdiqaasim salaad xasan madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu murashaxii kula tartamayay jegada maxamed cabdulaahi farmaajo kaga guulaystay in ka badan boqol cod xasan sheekh maxamuud waxa uu helay laba boqol iyo afar iyo toban oo u dhiganta boqolkiiba lixdan iyo shan halka maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka helay boqol iyo toban cod oo u dhiganta boqolkiiba soddon iyo saddex labada musharax waxay wareeggii labaad kale heleen boqol iyo toban cod oo u dhiganta boqolkiiba soddon iyo saddex oo helay xasan sheekh iyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo helay siddeetan iyo saddex cod oo u dhiganta boqolkiiba shan iyo labaatan cododka la dhiibtay wareegga koowaad waxay kale heleen labada musharax konton iyo sagaal cod oo u dhiganta boqolkiiba siddeed iyo toban oo uu helay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo konton iyo laba cod oo u dhiganta boqolkiiba lix iyo toban oo uu helay xasan sheekh maxamuud boqolkiiba siddeed iyo tobanka uu helay maxamed cabdulaahi farmaajo wareegga koowaad waa codadkii ugu hoseeyey ee uu helo madaxweyne xilka haya marka laga reebo cabdiqaasim salaad xasan iyo cali mahdi maxamed oo doorashooyinkii dhacay sannadkii labada kun iyo afarta iyo labada kun uu midkiiba helay boqolkiiba shan codadkii la dhiibtay kuna haray wareegga koowaad codadka ay doorashadan heleen xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ka yaraayeen codadkii ay labadoodu heleen wareeggii koowaad doorashadii dhacday sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka taasi oo muujinaysa inuu tartankani ahaa mid aada u adag xasan sheekh maxamuud waxa uu labada kun iyo toddobiyo tobankii wareeggii koowaad helay siddeetan iyo siddeed cod oo u dhiganta boqolkiiba toddobiyo labaatan halka maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka helay toddobaatan iyo laba cod oo u dhiganta boqolkiiba labiyo labaatan kamaal xasan guutaale waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha xisbiga wadajir waana mid ka mid a khubarada sida aadka ah u darsa doorashooyinka iyo taageerayaasha ay musharaxiintu ku dhex leeyihiin baarlamaanka waxa aan weydiiyey waxa isaga sida gaarka ah uga yaabiyey marka ay noqoto doorashadii dhacday maalintii axadda ee aynu soo dhaafnay ee uu ku bediyey xasan sheekh maxamuud runtii haaruunow doorashadan way ka duwaneed doorashooyinkii hore
waxay ahayd doorasho runtii barbardhac ah musharaxiintu runtii doorashadu aad ayay u kululeed musharaxiintu waa iska waa iska agdhawaayeen way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxaa ah musharaxa ku fadhiya inuu ugu sarreeyo codka laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sarreeyo uusan codka codka ugu horumarin waxaa ka mid ahayd embagati oo madaxweyne cabdiqaasin uu afarta sare uusanba soo gelin wuxuu ahaa madaxweyne fadhiya runtii siyaasad xasilooni la-aana ayaa jirtay laakiin madaxweyneyaashii ka dambeeyey sheekh shariif asagaa ugu horeeyey doorashadiisa xasan sheekhna asagaa ugu cod badnaa doorashadiisa madaxweyne farmaajo waxaad dareemaysaa cod badan wuu haystay laakiin codkiisa ku kala baahay maadaama uu kaalinta labaad galay marka runtii waa doorasho la dhihi karo aad ayaa laisugu cariidiyey nambarada hore afarta hore oo uu sharciga dhigaya inay u gudbi karaan wareega wareega labaad wareeggii labaad uguna dambeeyey doorashadii labada kun iyo toddobiyo tobankii maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu helay boqol iyo siddeetan iyo afar cod oo u dhiganta boqolkiiba konton iyo lix codadkii la dhiibtay halka xasan sheekh maxamuud uu ka helay sagaashan iyo toddoba cod oo u dhiganta boqolkiiba soddon labada murashax waxay sidoo kale u tartameen doorashadii labada kun iyo labayo tobanka doorashadaas markii ay dhacaysay waxaa madaxweyne ahaa shariif sheekh axmed oo kaalinta koowaad galay wareegga koowaad waxaana uu helay lixdan iyo afar cod ama boqolkiiba afar iyo labaatan halka xasan sheekh maxamuud uu ka galay kaalinta labaad wareeggii hore isagoo helay lixdan cod ama boqolkiiba labaiyo labaatan maxamed cabdulaahi farmaajo oo tartankaasi galay labada kun iyo labayo tobankii waxa uu helay afar iyo toban cod oo u dhiganta boqolkiiba shan waxaana uu galay kaalinta toddobaad isagoo ku haray wareegga koowaad wareeggii ugu dambeeyey doorashadii labada kun iyo labayo tobanka oo ay isku soo hareen shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxa ay kala heleen boqol iyo sagaashan cod oo u dhiganta boqolkiiba toddobaatan oo uu helay xasan sheekh maxamuud iyo toddobaatan iyo sagaal cod oo u dhiganta boqolkiiba sagaal iyo labaatan oo uu helay shariif sheekh axmed codadka uu helay doorashadan dhacday maalintii axaddii xasan sheekh maxamuud waxay ka yaraayeen boqolley ahaan codadkii uu helay sanadkii labada kun iyo labayo tobanka waxa uu xilligan helay boqolkiiba lixdan iyo shan hase yeeshee tirada baarlamaanka codaysa labada kun iyo labayo tobankii waxay ahaayeen laba boqol iyo toddobaatan iyo kow xildhibaan halka labadii doorasho ee u dambeysay ay codeeyeen saddex boqol iyo labaatan iyo siddeed xildhibaan kamaal xasan guutaale ayaa sharaxaya marka markaan ka hadalno codadka ay kala heleen musharaxiinta kow laba saddex afar afarta ugu sarreysa doorashadan tii ka horreysay iyo tii kale kasii horreysay labayo tobanka labada kun iyo labayo tobanka maxay isaga mid yihiin maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin waagii hore codadka qofka koowaad wuu la baxsan jiray meel fog ayuu tegi jiray labada kun iyo lix iyo tobankii oo kale madaxweyne xasan sheekh wuxuu tegay siddeetan iyo sideed cod oo u dhigantay ilaa lix iyo labaatan toddobiyo toddobiyo labaatan boqolkiiba laakiin hadda runtii waxaad moodaa in musharaxa ugu sarreeya shan iyo lixdan uu tegey oo aad uga hooseysa wax adiga lamida sideed iyo toban toddobiyo toban boqolkiiba cod marka musharax aad u fogaaday ma jirin musharaxiintuna runtii aaday isugu dhowaayeen saqafka lagu soo gelaya top fourkana ama afarta ugu sarreysana aad ayuu u sarreeyey oo afartan iyo sideed ayuu kusoo galay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre inkastoo uu sheekh shariif si surprise ah ama si lama filaan ah uu ku waayey asagoo codad ilaa afartan ku dhow helay yacni labada kun iyo lix iyo tobanka haddaan ku fiirino ra-isul wasaare cumar cabdirashiid wuxuu kusoo galay top fourka ilaa wax soddon iyo lix codod ah oo baarka ayuu ayaa aada u hooseeyey laakiin runtii hadda isbabardhacna waa jiray baarkana aada u korreeyey lagu gelayay top fourka nambarada mar walba waxay reflecto garaynayaan siyaasado jira oo runtii laisku khilaafsan yahay hadda midowda musharaxiinta ragga la yidhaahdo ay dhisanna ay dhisnaa labadii sano lasoo dhaafay waa rag runtii bays badan sameeyey mucaaradada ku sameeyey gobolada riicood badan ku sameeyey doorasho dhib badan oo runtii in in xildhibaano iyo laga soo saaray ay dhib badan tahay ku dhex shaqeeyey oo runtii madaxweyneyaasha dowladgoboleed qaar ay kambeynaro ahaayeen qaarna ay ahaayeen musharaxiin marka ay adk adkeed marka jawi adag ku shaqeeyeen dabcan labada kun iyo lix iyo tobankii iyo markii laisku laisku fiiriyo dadkii issharaxay iyo dadkii ku guuleystay iyo dadkii ku tartamay waa almost waa isku mid yani finaalkii hore waxaa isla ciyaaray madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kanna sidoo kale ayaa ayaa dhacday marka runtii siyaasadda soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability inay yeelatay actors joogto ah ama ama dad oo oo joogto ka siyaasiyiin joogtaa inay yeelato yani weji cusubna sidii waagi hore dareyn jira ina aada loo danayn haddii dhinac kale laga eego waxaa si aada isugu dhow tirada codadka ay heleen saddexdii murashax ee laga kala badiyey saddexdii doorasho ee u dambeysay maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu doorashadan helay boqolkiiba soddon iyo saddex wareeggii u dambeeyey halka xasan sheekh maxamuud uu helay wareeggii u dambeeyey doorashadii labada kun iyo toddobiyo tobankii boqolkiiba soddon sidaasi oo kale wareeggii u dambeeyey doorashadii dhacday labada kun iyo labayo tobankii shariif sheekh axmed waxa uu helay boqolkiiba sagaal iyo labaatan sidoo kale tiradan waxay la mid tahay codadkii uu helay maslax maxamed siyaad markii looga badiyey wareeggii u dambeeyey doorashadii dhacday labada kun iyo sagaalkii oo uu helay boqol iyo labaatan iyo lix cod oo u dhiganta boqolkiiba soddon wareegaasi u dambeeyey ee doorashadii ka dhacday jabuuti labada kun iyo sagaalkii waxaa codeeyey afar boqol iyo koob iyo labaatan xildhibaan maadaama baarlamaankii labada kun iyo sagaalkii uu ahaa shan boqol iyo konton xildhibaan xildhibaan cali siciid fiqi waxaan weydiiyey sida u arko doorashadii dhacday maalintii axaddii maxaa adiga si gaar kaaga yaabiyey intay doorashadu socotay runtii wax iga yaabi wuu yaraa maaragtay saadaalintii hore dadka qaarkood meel bay ku tirinaayeen ay islahaayeen maaragtay shaksi gaar ah ayaa maaragtay runtii si muuqda uga muuqan doona marat si cad uga muuqan doona doorashadaas laakiinse waxay kusoo dhamaatay nin walba wuxuu islahaa afartaa musharax maaragtay usoo baxday wareega labaad mid ka mid ah inuu noqon doono waxaa dhacday markii ay hareen maaragtay musharaxyaashii sida sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo maaragtay qaarka kale oo runtii tirooyin sagaal ilaa iyo wixii ka badan keeneen ayaa xildhibaanadii u codeeyey kulli waxay usoo jabeen madaxweyneha hadda la doortay sida ayaa runtii madaxweynihii maaragtay kaalintii koowaad u galay wareega labaad sidaasna uu guulaystay madaxtinimada ee dalka soomaaliyeed maxay kula tahay adiga inay keentay in madaxweyne farmaajo dib loo soo dooran waayo
hadda waaad ka warqabtaa adig soomaalida badanaa maaragtay madaxweynaha markaa fadhiyo way adagta inay doortaan taariikhda soomaaliya weli ma soo marin madaxweyne fadhiyo meesha xukunka haya in ma dibba loo soo doorto haddii iyadana taa ayay la xiriirtaa dadku waxay jecel yihiin isbedella inay dhacaan mudanayaasha baarlamaanka iyo maaragtay gudlooyinka kala duwan ee maaragtay ka dhisan baarlamaanka ayaa markaa qaar fara badan u arkaya in maaragtay isbedel ay u baahnaayeen sidaas ayaa maaragtay isbedelka hadda dhacay ay ay u sababeen waxaa kaloo iyaduna xiise leh inay isku dhow yihiin codadka ay ku badiyeen shariif sheekh axmed sanadkii labada kun iyo sagaalkii oo ahaa boqolkiiba lixdan iyo sagaal xasan sheekh maxamuud labada kun iyo labayo tobankii oo ahaa boqolkiiba toddobaatan iyo mar kale codadkii uu hadda ku badiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud labada kun iyo labayo labaatanka oo ahaa boqolkiiba lixdan iyo shan waxaa tiradaasi la mid ah codadkii uu ku badiyey cabdilaahi yuusuf axmed doorashadii dhacday sanadkii labada kun iyo afarta oo ahaa boqolkiiba lixdan iyo toddoba codadka uu ku badiyey maxamed cabdulaahi farmaajo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii waxay ka hooseysay codadka ay ku badiyeen saddexdaasi madaxweyne waxayna dhammayd boqolkiiba konton iyo lix taasi oo u dhoweyd codadka uu ku badiyey doorashadii dhacday sanadkii labada kun madaxweyne cabdilqaasim salaad xasan oo ahayd boqolkiiba lixdan codadkii la dhiibtay wareeggii u dambeeyey wareegaasi u dambeeyey oo kaga guulaystay cabdulaahi axmed cadow oo helay boqolkiiba soddon iyo siddeed cabdiqaasim salaad xasan cali mahdi maxamed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxay isaga mid yihiin inay ahaayeen saddexda madaxweyne ee keliya ee xilka hayay markii ay doorashadu dhacaysay ee wareeggii hore aan ku guulaysan doorashada cabdilqaasim salaad xasan iyo cali mahdi maxamed waxay heleen wareegga koowaad boqolkiiba shan midkiiba waxayna ku hareen wareegga koowaad si taasi ka duwan maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ka soo gudbay wareegga koowaad hase yeeshee waxa uu helay boqolkiiba siddeed iyo toban sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ka soo gudbay wareegga labaad oo uu helay boqolkiiba shan iyo labaatan xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed waxay ku guulaysteen doorashooyinkii dhacay labada kun iyo labayo tobankii iyo labada kun iyo toddobiyo tobankii wareeggii koowaad inkastoo labadoodaba laga badiyey wareeggii u dambeeyey doorashooyinkaas kamaal xasan guutaale ayaa sharaxaya
marka maxaa ugu wacan labadii doorashee hore labada kun iyo toddobiyo tobankii iyo labada kun iyo labayo tobankii madaxweyneyaashii xilka hayay ayaa kaalinta koowaad galay doorashadan way ka duwaneyd madaxweynihii xilka hayay kaalinta labaad uu galay wareegga hore iyo wareegga labaad codadka guudna way ka hooseeyeen kuwii a heleen madaxweynayaashii xilka hay labadii doorasho ee ka horreysay sababtu maxay tahay factors badanaa jiri kara waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta hadda jooga magaca leh waxay ka dhex sameeyeen dowladihii hadda lasoo dhaafay oo kale madaxweynayaashii horea soo laabanayo oo madaxweyne sheekh shariif oo kale labada kun iyo labaiy tobankii baxay laakiin base culus ayuu ku dhex leeyahay baarlamaanka iyo cabinet hore uu leeyahay siyaasadii asaga usoo ambaqaaday oo uu fariisiiyey madaxweyne cabdullahi yuusuf uu fariisiiyey villa soomaaliya weli la fadhiyaa marka continuity a dhankaas ka jirta yani continuity isla socoshaa ka jirta madaxweyne xasan sheekh oo kale sidoo kale base culus wuxuu ku dhex leeyahay baarlamanka hadda madaxweyne farmaajo base culus uga tegay hadduu yimaado sanad kale basekaas waxbuu ku dul dhisi karaa marka waxa weeyaan wax kale ma ahan maadaama ay siyaasaddu hadda ay ka jirto continuity iyo iyo siyaasad yaroo stabala oo dhowr madaxweyne isku xigta aan bedelnay ama dhowr xilli doorasho oo xilli doorashadii shanaad ama lixaad aan ku soconno waxaa waxaa abuurmay deganaansho siyaasadeeda aan u soconnaa iyo xoogaa xasilooni ah waxaan rajaynaynaa arrintaas inay iska bedesho sida hadda aan baranay oo isku bedesho ayada lafteeda inaan la qabsanno si taas loogu rogo qof iyo cod runtii waxyaalaha madaxweyne hadda fadhiya u yaal ayay ka mid tahay examblekaas waxaan ka qaadan karnaa somalilan oo hadda ayadoo lafteeda ilaa laba saddex doorasho qof iyo coda gaartay sanadkii labada kun iyo sagaalkii waxa uu ahaa sanadka keliya ee uusan jirin madaxweyne xilka haya marka ay doorashadu dhacaysay sababtoo ah madaxweynihii waddanka allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed waxa uu xilka iska casilay bil ka hor doorashada doorashooyinka ka dhacay soomaaliya labaiyo labaatankii sana ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen doorashooyin aan toos ahayn oo baarlamaanada ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ama ergooyin ay laftooda soo xuleen odayaal dhaqan hase yeeshee marka la isugu yimaado qolka codaynta waxay u muuqdeen doorashooyin u dhacay si cadaalad ah maxay haddaba musharaxiinta kala duwan ee u tartamaysay doorashooyinkaasi ku kala badiyeen ma ajando siyaasadeed dhaqaale mise xodxodasho kale waxaan su-aashaasi hordhigay xildhibaan cali siciid fiqi ani waxaan qabaa waxaa lagu kala badiyey cambaign sida loo galay runtii tiamka maaragtay xasan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay aada ugu dheereeyaan cambaynka hadda kuma cusubo shaashada siyaasadeed waa nin hore usoo noqday madaxweynaha dalka soomaaliyeed taariikhna ku leh wadanka cambaign fara badanna kusoo jiray saddexda sano ugu dambeysa wadanka marka sidaas darteed dadkana waxay raadinayeen sidan qiyaasay madaxweyne khibrad leh qof maaragtay cusub iyo maaragtay qof ayaga ay ku kalsoonaan karaan sidan qiyaasay marka sidaa darteed ayaa maaragtay uu kusoo baxay madaxweynaha doorashada tan xigta sidee ayay tahay inay u ekaato oy kaga duwanaato tan maxaa loo baahan yahay ka hor in la qabto doorashadaas intaan la gaadhin runtii waxaan qabaa doorashada dalban inay tahay doorasho maaragtay keenta sideedaba iska horumaad siyaasadeed isriix siyaasadeed aanan u fiicneyn dimuqraasiyadda wadanka sidaas darteed waxaa muhiim ah inaan maaragtay afartan sano baarlamaankii dowladda la doortayba ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahay one man one vote si markaa maaragtay shacbiga soomaaliyeed loo siiyo xorriyadda ay ku doortaan ninka ay isleeyihiin madaxweynaha waddanka inuu noqdo
xalka haddaba laga sugaya madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa waxay tahay dalka ma ka suurto gelin karaan in afar sano kadib ay ka dhacdo doorasho toos ah oo dadweynuhu ay soo doortaan wakiiladooda siyaasadeed iyo madaxda waddanka
aad buu mahadsan yahay haruun macruuf oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi ee galka baadhista halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere
intii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maamulka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shaaca ka rogay inuu ciidan maraykana dib ugu celin doono dalka soomaaliya kuwaasoo uu horey uga soo saaray madaxweynihii isaga ka horreeyey ee donald trump tallaabadan maraykanka ayaa ku soo beegmaysa isla xilligii ay dhacaysay doorashada madaxtinimo ee soomaaliya haddaba isbeddel miyaa ku yimid siyaasaddii maraykanka ee soomaalida su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijka amuuraha ee maanta kaga hadlaynaa waa kan cabdiraxmaan takhalo amuuraha maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka minnesota ee maraykanka oo marka hore ka jawaabaya sidii ay soo ahayd siyaasadda maraykanka ee ku aadan soomaaliya waa nasantahay maxamed sidaan ognahay maraykanka xiriiro kala duwan ayuu soomaaliya lahaa ilaa intay xorriyadda qaadatay laakiin waxaanu si gaara uga xooseynaa ilaa iyo burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya maraykanka xiriirkiisu dhowr marxaladood ayuu soo maray dhowr weji ayuu lahaa waxaynu xusuusanaa bilowgii sagaashamaadkii maraykanku wuxuu ka mid ahaa dowlado isu tegay oo ciidamo u diray soomaaliya kuna howlgelaya magaca u-n-ta howlgalkaas waxa uu kusoo dhammaaday fashil howlgalkaas waxaa laga dhaxlay in ciidamo maraykanka meydkooda lagu jiido waddooyinka magaalada xamar muddadaas haddaba waktigaas kadib maraykanku wuxuu ka gaabsaday wuxuu arrintan soomaaliya faraha ayuu kala baxay marka laga reebo xagga gargaarka bini'aadinimo sida ay daabacday wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka maraykanku wuxuu ku bixiyey lacag dhan saddex bilyan oo dollar arrimaha la xidhiira gargaarka bini'aadinimo laga soo bilaabda labada kun iyo lixdii sida la ogyahay siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka isbeddel weyn ayaa ku yimid kadib weeraradii sebtembar eleven labada kun iyo kowdii ee lagu qaaday magaalada new york iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee washington marka waktigaa laga soo bilaabo labada kun iyo kowdii ilaa hadda xiriirka maraykanka waxa uu la leeyahay soomaaliya waxaa sal u ah waxay ugu yeeraan argagixisa la daranka markaas ilaa haddana kaas ayaa ayaa ayaa sal u ah xiriirka maraykanka oo soomaaliya la leeyahay waan gartay waxaa mar dambe soo baxay waxa loo yaqaano dual track policy oo ah in maamul kasta sidiisa loola dhaqmo bal waxa uu yahay iyo sida uu shaqeeya haddaad noo sharxeed nidaamkaas dual track policyga afka qalaad lagu yidhaahdo waa nidaam runtii laga dhaxlay weeye nidaamka argagixisa la dirirka ah waxaana nidaamkaas soo intisay dowladdii madaxweyneka ka ahaa barack obama siyaasaddan dual trago waa waa siyaasad lagu qeexi kara weeye mid oo maraykan maxaa lagu sheegi kara weeye in ay ka dhigan tahay in dowladda maraykanku ay soomaaliya kula dhaqanto nidaam siyaasadeed oo isbarbar socda oo ay isku si ula macaamilayso dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dowladda dhexe ka tirsan taasna waxaa waxaa kaga dayday dowlado badan oo ay ka mid yihiin etoobiya kenya imaaraadka iyo dowlado kale arrintaasu dual tracka waxay dhammaatay kadib doorashadii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo ku adkaystay in dowladaha shisheeye ay la macaamili karaan dowladda federaalka oo keliya xiisaddii arrintaa ka dhalatay iyo hamigii siyaasadeed ee dowladdii farmaajo iyo prime minister khayre waxay kusoo dhammaatay in xasan sheekh maxamuud dib loogu soo doorto xafiiska xafiisku kuungoobay inuu dib ugu soo noqdo shan sano ka hor waan gartay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ahaa madaxweynihii markiiuu xilka hayey waa teeramkiisii hore dowladda federaalku ay noqotay mid rasmiya oo ka soo baxday kumeel gaarki arrintaas ma waxay ahayd dadaal ka yimid dowladdii madaxweyne xasan sheekhe xilligaas mise waxay ahayd uun arrin wadamada siyaasadda soomaaliya gacanta ku haya ay keligood go'aansadeen
waxay maadaama doorashadii hore xasan sheekh maxamuud iyo soomaaliya oo oo isku bedeshay macnaha ka dalaacday dowlad kumeel gaar ah noqoteena dowlad rasmi ah yaa waxay dhiirigelisay wadamo badan oo de maraykanka ka mid yahay marka laba xaalaba u dhiirigelisay oo mid taageeray waahayd dowladda soomaaliyeed oo dhiiragelinna waa ahayd carabka kale in loo furo waddankaas marka way waxaa la odhan karaa arrintaasu arrin waxay ahayd beesha caalamka ka timid oo go-aankeeda ay lahayd maadaama dee xasan uu dowladnimadana ku cusbaa laftiisu marka iyada ah dowladda soomaaliyana aynan galgal badanba aynan ku lahayn beesha caalamka galgal dhaafsiisan gargaar bini aadamnimo iyo argagixisa la darar kuma lahayn waqtigaa kahor waan gartay waxaa ka horreeyey madaxweyne sheekh shariif isaga iyo markii uu ra-iisul wasaare ahaa farmaajo waxaa wararku sheegayaan in shirkado maraykanka ah oo loo yaqaano lobbyists kuwa maaragtay xodxuto siyaasiyiinta ee washington d c ee sharci deshayaasha iyo kaagdhow in shirkaddaa ay ay qorteen si ay galaangal ugu yeelato dowladda maraykanka kumeel gaadhnimadii soomaaliyana in laga saaro la dhaqanka dowladda ee dhinaca argixisada keliya maaha in maaragtay wada wada shaqayna yeeshaanna ay damcaan marka bal arrinta haddaad noo sharaxdid waxa ay tartay iyo haddii tijaabada lagu celin karo hadda uu xilka hayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud
arrintaas waa run weeye qolyahan loo yaqaano labistiga oo ah organizationo u dhuundulowlaa dowladda maraykanka oo runtii ma aha keliya waddamada shisheeye ee soomaaliya ka mid tahay gudaha lafteeda nidaam ciddii danka leh ee washington in ay ay ay qolyahan u sahlaan lobbysiga loo yaqaano la kulanka ciday doonaan waa wax jira weeye saa u sheegtayna waana xilligii sheekh shariif farmaajo madaxweyne farmaajo maxamed cabdullahi farmaajona oo markaa prime ministerka ka ahaa baa jirtay in ay ay qolyahaas ay kiraysteen ayna ka arrimaha sheegtay ah in ay gobolgaarka laga saaro maraykanka safaaradiisa inay dib soomaaliya uga furto ka caawiya marka labadii xaalaba waa la arkay markaa dee waa la dhihi karaa biidhal bay noqotay su-aasha ah taa ma lagu soo celin karaa waa waa way jirtaa waa lagu soo celiyey waxaan qabaa xasan sheekh maxamuud maamulkiisii hore galkii hore wuu lahaa madaxweyne farmaajo wuu lahaa marka waa waa wax ku koobanna maaha soomaaliya saaxiibada maraykanka kuwa ugu dhowdhow israa'iil masar ay ka mid yihiin waa waa waxay leeyihiin qolyahaas oo oo matala aragtidooda siyaasadeed iyo midooda dhaqaale iyo midooda xiriir ee mustaqbalka maraykanka taasoo ku baxda dee malaayiin doolar iyagu haddana danahooda ay aada ugu waaweynta soomaaliya waan gartay madaxweyne biden maamulka madaxweyne biden wuxuu go'aansaday in ciidankii maraykanka ee madaxweyne trump uu ka soo saaray dib loogu celiyo waa isla maalintii ay doorashadu dhacday marka wax xiriira miyaa ka dhexeeya mise waa uun arrimo isku soo beegmay arrintaas arrin waxay aniga ila tahay kulley laba macnay leedahay yaa se looga dhigi karaa kow maadaama oo madaxweynihii hore trump uu ahaa ninkii go-aanka ciidamada lagaga saaray soomaaliya lahaa in madaxweyne biden uu arrintaa khalad u arkay sidaa daraaddeedna uu soo celinta ciidamadaas u arko khaladkaasi lagu saxo waad og tahay oo dee dowladda maraykanka tallaabada markay wax ku dhawaaqaan waxaa ka horeeya diyaargarow fara badan oo waktiyo badan qaada oo inay congress kala tashadaan in military wasaaradda gaashaandhigu ay roboodka keento soo ogolaadaan magaranaysa marka lama oran karo wax maantaas xasan la doortay iclaamkeedu bilowday inuu yahay laakiin waxaa macquul ah arrin laga soo shaqeeyey inay tahay ayna u arkeen waktiga ayna ku habboon tahay ku dhawaaqisteeda waxaa dee xusid mudan waktigii siyaasaddan duul traga aanu ku sheegnay siyaasaddan isbarbar socota ee maraykanku dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka xubinta ka ah uu kula dhaqmayay waktiga madaxweyne biden inuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii maraykanka xasan sheekh maxamuudna uu ahaa madaxweynaha soomaaliya
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay haddii uu isbeddel ku yimid siyaasadda maraykanka ee ku aadan soomaaliya iyo in kale intaynu barnaamijkan oo kalea mar dambe dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandheer ayaa inayna socodsiinaya dhegeystayaal barnaamijkaasi amuuraha maraykanka haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida soomaaliya ka dhacda ma waxaa sabab oo ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin mise qabyaaladda ayaa ka horraysa mar kasta dibu heshiisiinta dibu heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdiraxmaan xuseen cadow guddoomiyaha xisbiga daldhis iyo khaliif axmed gaabow oo siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabb alcaalamiin ugu horran yaasiinow waan idiin mahad celinayaa dhammaan si aad ku tihiin bahda v o a intaas kadib haddii aan usoo laabto colaadaha colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mar iyo laba aan ahayn laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad barruur madaxweynaha ka ah colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas soomaaliya waa la heshiiyey dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiiyey laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembiilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kalena way iska jiraan intuba way jiraan dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan
cabdiraxmaan xuseen cadow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin yaasiin iyo v o a waa mahadsantihiin sidoo kaleeta saaxiibkii khaliif waa maaragtay waa salaamaya waxaan isleehay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka waxay ku salaysan yihiin waa qaab federaal oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ay dalka maaragtay ka soo gasho midda kaleet waxa weeye maamulada dalka ka jiraaho xukunkooda ma baahsana booliiska si la rabo uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toosaho cadaalad ho shaqeeyaho ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaalo ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matelin lasoo qabto oo hoolal la iskugu keeno kadibna un waa la heshiin laya waxaa loo baahaya heshiisinta loo bahaya taas maa waxa weeye waa in ceelasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo soomaalida sax siduu khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay berigii horeeto laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laisku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay laisku dagaalami jiray maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasaana sabab u ah waxaan loo baahan yahay maamuladu arrintaas marar badan aan doodo badan oo ka qayb qaatay waa kusoo qaatay in cidda dagaalka bilowday oo mar kasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin maaragtay inun intaa wax la malahmalaasiiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacma uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel khaliif axmed gaabow dib u heshiisiinta soomaaliya in ka badan shan iyo toban goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaanaad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxa aad arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahanya waa mahadsan tahay waxaan uga jawaabayaa yaasiino soomaaliya dib u heshiisinna fara badan ayaa laga qabtay shirkii jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey soomaaliyadii dhaman laysugu keenay colaadihii ka dhacay kii magaalada muqdisho shirweyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday cali mahdi maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto waa ku waafaqsanahay walaalkay guddoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka yihiin sababteed qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaaladu aado uusan helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkana uu diido iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadka xoog ku maamulaan dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey boqol kiiba boqol waa laga sameeyey laakiin haddii ta waxaan kugu idhi dembiilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hor tagtaa oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladaho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhig u ah inta badan dagaaladu hadda kuma salaysna yaasi sida aragtay ceel biyo laga caba alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminaya infact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degta waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo le heer hebel kursigooda nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodana aanay jirin dambilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaaddii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay gudoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali dhahaayo dhinac walba ah in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso see lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegaya horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jabuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la rabaa dib heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamar inta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog bannaadaan maamullo ummadda soo doorato dalkan inuu afar dhibic shan iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo dana ma noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay oo arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamuladu effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horay dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiis inta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab in la marsiyo marka arrimahaas o dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadajiyo ugu dambayntii khaliif axmed gaabow haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadii ay soo noqnoqonaysa muxuu yahay xalku xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la la helo dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sa way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda matelayey ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyeen ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta imbaawargarayday aragtidiisa fulinaysaah dalka kama jirto odaguna dee nin qoray haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin nabad la arki maayo nin baa la dulminayaa qorayuu haystaa dad buu dilaya odagu inuu waxaas fuli waaya iska daafi nin kaloo reer hebelahoy reer hebel isleeyihiin ayuu dilaya xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la embower gareeyo hay-adaha dawliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano ayaad umaadsantay kuwaas waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo weliba geeska africa iyo cabdiraxmaan xuseen cadow gudoomiyaha xisbiga daldhis doodii gaalma intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenu ku dhownahay aan qodob kalmid ah kuwii wararka adduunka ugu waaweynaa idii guud maro xogayaha dakhliga dalka maraykanka janet yellen ayaa ugu baaqday dhammaanba xulafadu inay xoojiyaan taageerada dhaqaale ay siiyaan ukrain iyadoo sheegtay in taageerada ilaayo hadda lagu yaboohay aanay ku filnaan doonin inay daboosho waxyaabaha asaasiga u ah dalkaasi sharaxaadan ayay ku samaysay madasha dhaqaalaha ee magaalada brussels iyadoo yeelan ay sheegtay xilli ay ukrain u baahan tahay taageero xoogan waxaana ay sheegtay inay hadda ay rabto miisaaniyad ay ku bixiso askarta iyo shaqaalaha iyo weliba dadka howlgabka iyo weliba sidoo kale inay ku howlgeliso dhaqaalo daboolo baahiyaha asaasiga ah ee muwaadiniintooda yeelan ayaa intaasi ku dartay in baahiyaha dhinaca maaliyadda ee ukrein ay muhiim yihiin iyadoo ammaantay geesinimada iyo weliba dhiiranaanta mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku sii wadaan gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha waddankaasi haatana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaa heesaha codkaasi fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo halkan idinkala socotiynaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intaynu caawa toddobada fiidnimo dib u kulmi doonno saa iyo nabadgelyo